subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington
waa subax arbaca ah bisha februarina waa lix iyo labaatan sanadka labada kun iyo labaatanka waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban iyo bogga v o a somalia com saacadda afrikada beri waa lixda iyo barka aroornimo idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobadaad idaacadayada saaka iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle oo furay wakaalad cusub oo dhinaca samaynta filimada ah oo uu dalkaas yeelanayo sinimadu waxa weeyaan waa warshado waxa weeyaan yani industry shaqo abuur fara badan cilmi baran badan qoraa badan kolkii dee teknolojiyaga uu sii biirana waxaa la galay albaabo kale
waxaad sidoo kale maqli doontaan dhallinyaro isxilqaantay oo furaya kanaaladii webiga shabeelle ee xidhmay
xuliddii xubnaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed oo meel gebageba ah maraysa doorashada xulista ergada ee doorashada gobolka minnesota oo hadda socota ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese warkii caalamka
dowladaha iyo ururada caalamiga ah ee daneeya arrimaha soomaaliya ayaa war ay si wadajir ah talaadadii shalay u soo saareen ugu baaqay dhammaan dhinacyada siyaasadda soomaaliya inay si wadajir ah uga wada shaqeeyaan sidii soomaaliya looga qaban lahaa doorasho xor iyo xalaal ah oo wakhtigeeda ku dhacda qoraal saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in sharciga doorashada federaalka soomaaliya ay dhowaan ansixiyeen golaha shacabka islamarkaana uu labaatankii bishan saxiixay madaxweyne farmaajo uu qeyb ka yahay hanaanka doorasho ee aasaasiga iyo lagama maarmaanka u ah qabsoomidda doorashooyin qaran oo u suurto gelinaya in tirada ugu badan ee muwaadiniin ah ay codeeyaan war-saxaafadeedka kasoo baxay beesha caalamka ayaa sidoo kale lagu sheegay in saaxiibada soomaaliya ee caalamka ay garwaaqsan yihiin mas-uuliyadda saaran guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka si uu u horgeliyo sharciga doorashada waxaa kaloo ay sheegeen in ay carabka ku adkaynayaan sida dhaqsaha leh ee looga baahan yahay dhammaan dhinacyada ay howshu khusayso oo ay ku jiraan dowladda federaalka ah ee soomaaliya maamul goboleedyada baarlamaanka federaalka ah xisbiyada siyaasadda in ay wada shaqeeyaan iyagoo taageero ka helay guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaran oo gudageli doona bay yidhaahdeen howsha hirgelinta sharciga doorashada war-saxaafadeedkan ayaa lagu sheegay in saaxiibada soomaaliya ay carabka ku adkaynayaan in qabsoomidda doorashooyin lagu kalsoonaan karo oo dhaca wakhtigii loogu talagalay oo lagu soo doorto baarlamaanka federaalka ah iyo madaxweynaha federaalka ah iyadoo loo marayo dastuurka federaalka ee kumeelgaarka ah ay muhiim u tahay xasiloonida siyaasadeed ee soomaaliya qoraal saxaafadeedkan ayaa waxaa si wada jir ah u soo saaray dowladaha biljimka denmark midooda yurub ethoobiya finland faransiiska jarmalka talyaaniga norway sweden turkiga boqortooyada midowday ee ingiriiska maraykanka howlgalka midooda afrika ee soomaaliya ee amisom loo soo gaabiyo urur goboleedka igaad iyo qaramada midoobay
toddoba tartamo oo ka socda xisbiga dimuqraadiga islamarkaana koodii soo badiya oo la tartami doona madaxweynaha maraykanka donald trump bisha nofembar ayaa hadda ay doodii ku dhex maraysaa gobolka south carolina senatarka gobolka vermont berni sanders ayaa hadda dardar muujinaya kadib giishii uu ka keenay gobolka nevada isaga oo sidoo kale hogaaminaya tirada guud ee ergooyinka in kaalinta koowaad lagu jiraa waxay tartamaha ka dhigtaa inuu bartilmaamed u noqdo tartamayaasha kale inta dooda lagu jiro hase yeeshee marka gobolka south carolin laga hadlayo ra'yi ururintii dadka laga qaaday ayaa u janjeedha dhinaca madaxweyne ku-xigeenkii hore maraykanka joe biden biden waxa uu ku jiraa kaalinta saddexaad ra'yi ururno dhowrah oo la sameeyeyna waxay muujinayaan in biden gobolka south carolina uu dhowr ricbood kaga horeeyo berni sanders doorashada isreebreebka ee xigta ayaa sagaal iyo labaatanka bishan ka dhacaysa isla gobolka ee caawa doodu ka socoto ee south carolina
warka caalamka ayaa intaasi inagaga dhan halka aad nagala socotaan waa v o a washington subax wanaagsan soddonkii sano ee lasoo dhaafay waxaa aasmay ama xirmeeyey marinadii ay mari jireen biyaha webiga shabeelle dadka deegaanka ayaa dhibaato joogto ah kala kulma haddaba qaar ka tirsan dhallinyarada gobolka hiiraan ayaa si isxilqaan ah u furaya kanaaladaasi xirmay warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa soo diray waryaheenu xuseen xasan dhaqane
dhalinyaro isxilqaantay ayaa waxay isu taageen hagaajinta iyo dib u fuurista qaar ka mid ah kanaaladii ay biyuhu mari jireen cabdirashiid faarax cabdi waxa uu ka mid yahay dhalinyarada sida motodawacnimada ah u hagaajinaya keliga dhagax jibis ee xaafadda xaawataako v o a uga waramay cidda howshaasi u wakiilatay dhalinyaro ahaan waxaan u istaagnay howshaas inaan ka qayb qaadano sidii xeeta dhibaatada badan oo keligaan markay fatahaada imaato dadka ay ku qabaan runaantii waxaan ognahay meeshaan inay dad badan ama maal badan lagu waayey dhulkii waxaa qabsadaa caro iyo qashin iyo baabuurta xeeto lagu soo tuuro ama xoola dhinta la keeno runaantii taas anagoo ka duulayna ayaa waxaan sameynay inaan xeeta aan baalooyin keenno iyo baabuurtaan loo yaqaano caraqaadka isku rogaha runaantii waxaa ka wadnaa maanta kuli saddex shaqo ayaa ka wadnaa meesha waxaa ku jira waa baalooyin run ahaantii waxaa la qodayaa dhul hoos loo qodaa ilaa laba mitr mitri walax ayaan qodaynaa balax ahaana sidoo kale intaas in ka weyn waan sameynhaynaa marka baalooyin ayaa shaqada wado anagana sidoo kale gacmihiina hool ayaa ku wadanaa oo ka dhinaciina shaqada kawanaa ka dhallinyar ahaan yuusuf wehliye colow waxa uu deegaan iyo goob ganacsi ku leeyahay meel u dhow keliga waxa uu ka waramayaa dhibaatada ay ku qabaan markaay roobab ku da-aan xaafadoo dhan bay dhibkaan waatan rabtaan jidkaan haddaad qaado guryaha waa wada baaba ummaddii hadday ka barakacday dib uguma soo noqonba ilaa dad tabaalaysan oo wixii nacfiyeeni biyo ka qaadeen asigiina waxba haysan ma soo noqon karaa meesha waxay laga qabta u baahnaa lehe si un biyo xireen loo sameeyo haa maxaa hadda dhiboo lahaa dhibka lahaa biyo kaliya maaho aniga colaan ka cararaynaa maa ku yidhi baahiyaan haddii lahaydoo ka cararaynaa maa ku yidhi wixii waa dhac wixii la dhacaana waa biyo ama waa deema xareereed ama waa biyo bax sanad kasta laba boqoloo doolaroo qarashaha la gasha ilaa ka badan ma bixi karna moogtahay wixii nacfiyana waa ka tagnaa naftaaya kaliyahaan jiidnaa mugahe wixii wax looga qabanaa maadaama shaqa culus ay dhallinyaradu ka hayaan dib u hagaajinta marinadii biyaha cabdirashiid ayaan weydiiyey cidda dhaqaalaha ka taageertay meeshaan markaa bilaabayna wax lacagoo hadda meel noo yaalla ma jiro raggan shaqada qabanaayo iyo anaga shaqada wadna waxeet waa rag dhallinyaro ama rag reer hiiraan ah run ahaantii dhibaatada qof walba way saameynaysaa ama kuwa baabuurta leh ama kuwa shacabka ah qof walba dhibaatada way saameynaysaa annaga raggan waa u sheegnay inaan nahay dhalinyaro noocaasa si isxilqaan inaan wax ku wadna inaan nagula qabataan run ahaantii wixii shidaalkiina iyo dhididkiina insha allahu tacaala waa bixinaynaa diyaara naga yihiin laakiin shaqadii inaa nala wadaan run ahaantii raggan sidoo kale waa rag darawaliin ah raggii malkiilayaasha waxaa laga inay maqan yihiin marka dhinac walba waa la macaamilnay shaqadii lacagay ku socotaa halkii saac waxay qaadanaysaa toddobaatan dolar siddeetan dolar run ahaantii dhalinyaradu ma shaqeeyaan lacagna ma haystaan waxay sameeyaan contribution ayaga dhexdooda isku aruuriyaan iyo dadweynaha waxay kasoo qaadanaya shaqada ku wadaan aadan jeyta oo ka mid ah odayaasha xaafadda xawataako ayaa dhalinyarada ku bogaadiyay shaqada ay hayaan waxaana uu sheegay in wax badan ay ka qabteen nadaafadda iyo bilicda magaalada marka biyuhu ay baxaan meeshaan waxay ahayd meesha keliyaoo biyaha kaydida oo wasaqa oo in muddaana meesha ku jira hangar ahaanna aan ku fiicnayn caafimaad ahaanna aan ku fiicnayn maxashalayaa kanaacaduna ay hoygeediiba tahay dhul baaxad weyna ay ku fadhido waxaan leenaha marka dhibaato adagaan ku qabnay ilaahay baa mahadda iskale haddii maanta sida tan naloo ka asturayo dhallinyarta meeshaan naga saacidaysa iyo ummaddaas maanta wax ka qabanaysaba cisi iyo sharaf allaha ka siiyaan leenahay ayagana howsha allaha u fududeya annagana kaalmo weynay noo tahay xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal dhammaantiinba dalka jabuuti waxaa shalay markii ugu horreysay lagaga dhawaaqay aasaaska wakaaladda filimada taasoo tiigsan doonta soo saarista aflaan ka turjumaysa dhaqanka iyo hiddaha dadka reer jabuuti warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada jabuuti ka soo dirtay waryahayga sagal siciid faarax munaasabadan lagu daahfurayay wakaalada filimada dalka jabuuti waxaa kasoo qayb galay madaxda dalka jabuuti iyo bahweynta fanka dalka jabuuti sidoo kale waxaa joogay munaasabadan oo lagu casumay qoraa iyo jilaacaan oo soomaaliya wasiirka diinta awqaafta iyo dhaqanka dalka jabuuti muumin bare oo wasaaradiisu ay muddo soo qabanqaabinaysay ayaa sheegay inay jabuuti guul u tahay in ugu dambeyn la dhaqaajiyo wakaalada filimada dalka jabuuti qoraaga caanka ah ee nuuradiin faarax oo dhowaan lagu matali doono dalka jabuuti filin uu qoray ayaa madaxweynaha dalka jabuuti uga mahadceliyey furitaanka wakaaladan iyo sida uu garab taagan yahay qalilayda iyo hal abuurka soomaalida
waxaan xasuusnahay sanadkii hore markaan halka imi jabuuti shan daqiiqo gudaheed markaanu madaxweynaha sheekaysanayna oo aan ka hadlay filmkan needelecod dadam from a crooked rib inaan jeclahay in film laga sameeyo shantii daqiiqo gudaheed inuu fahmay taas oo keliya ma ahee isagaa waxay iila ekeyd markaan aniga ka tegay inuu mar hore kasii fikirayay waxa kan marka madaxweyneha waxaan aada iyo aada ugu mahadinayaa in waqti yar wax weyn oo weyn ilaahay baa weyne inuu ku fikiray camalkeediina qaatay amarna bixiyey uu yidhi maxay ahayd war waxa kanaa la samaynaya
barkhad cabdiraxmaan oo ah jilaa caano oo soomaaliya oo kasoo muuqday filimkii cabtain philips oo qudhiisu jabuuti filin ku matali doona ayaa warbaahinta uga warramay muhiimadda ay dhallinyarada u leedahay furitaanka wakaaladan filimada jabuutina waa markii ugu horreysay insha allah dee haddana sida aad u jeediin jabuuti waxaa laga furayaa films moogta marka shaqooyin badan waxaa hadda nuurudiin movigiisa laga suubinayaa oo aan ku jiro marka meeshaan waa gurigayo noqonaysaa mardhow insha allah moviga wuxuu ku saabsan yahay wiil soomaaliya oo raba inuu atooro noqdo markan muxuu imaanayaa isheeg nairobi marka si khaldan baa loo malaynaya adugu raggii al-shabaab baa loo malaynaya waa la xirayaa marka saasuu socda moviga dhalinyaraha waa soomaalida badanaa oo ku dhacdaa dhalinyarta laamiyaasha lasaga qabsadaa waxaa lagu leeyahay kibaarna keena baasabor keen waxayna u malaynayaan raggii dee marka waa iska xereen dhalinyarta waxaan la wadaagi lahaa siiba dhalinyarta jabuuti joogta waxaa laydin furay film institute wadan soomaaliya oo film institute loo furay dee walaalayaal hore noo wada gala aan meelahaas ku aragno insha allah dhalinyaro badan baa kasoo baxaysa umalaynaya saan u malaynaya anugu madaxweynaha dalka jabuuti mudane ismaaciil cumar geele waxa uu ku tilmaamay wakaaladan inay noqon doonto mid dhaqaalo badan u abuurta dhallinyarada islamarkaana hoy u noqon doonta halabuurka fanka iyo dhaqanka soomaalida sinimadu waxa weeyaan waa warshado waxa weeyaan yani industry shaqo abuur fara badan cilmi baran badan qoraa badan kolkii dee teknolojiyaga uu sii biirana waxaa la galay albaabo kale oo digital economy la yidhaahdo dee sinimaagu uu ku dhex jiraa isagana halkaana uu ku jiraa uuna ka soo baxayaa donc mustaqbal dheer mustaqbal waaciya oo wanaagsan waacida iyo ah halkaa ka muuqda waxaan dee arday baan nahay oo weli iminkaabaan fasalkii fadhiisanaynaa imsaan sheeko leenahay imsaan maxaa la yidhaha sheeko xariir leenahay sinimaagu taasuu adkaynayaa kow hallowga inay hallaabaan buu ka dhabayaa laba sawir buu u noqonayaa dadkeenna ay isku arkaan inuu dhaqankii yahay waxaan ay wadaan in ay shakhsiyadoodii ku dhex jirtana way arkayaan wixii aan yaraanta la nooga warramayay oo dhan ayay soo saarayaan way xafidayaan haddeed kol haddii laga sameeyo filim laba boqoloo sano oo soo socota waa la daawan uun dowladda jabuuti waxay horey u hirgelisay macadka lagu barto fanka qaybihiisa kala duwan hirgelinta wakaalada filimada waxay sidoo kale fursad shaqo u abuureysaa dhalinyaro badan oo hamiga ku hayay inay wax matalaan iyo sidoo kale qoraa badan oo qoray qisooyin kala duwan sagal siciid faarax v o e jabuuti
subax wanaagsan dhegaystayaal gobolka minnesota waxaa hadda ka socda xulista ergeda doorashooyinka dhowaan gobolkaasi ka dhici doona hanaankan ayaa waxaa loo yaqaanaa cocas haddaba faahfaahinta hanaankan iyo doorashooyinka soo socda ayaa maxamuud mascadde waxa uu ka wareystay xaashi shaafi oo ka mid ah hogaamiyeyaasha bulshada soomaalida kana shaqeeya arrimaha ka qaybgalka siyaasadda
runtii sanad kasta waxaa dhaca minnesota ka dhaca ama labadii sano markay doorasho jirto cocasas baa ka dhaca waxaan kaloo leenahay primary iyo iyo election guud oo dadku loo yaqaanaan cocaska inta badan waxaa isugu yimaada dadka xaafad kasta deegaan kasta dadka isku dhowow degan yaa goobtay degan yihiin goobo kamida isugu yimaadaan ciddii republican ahna waxay gelaysaa qolka republicaanka ama xaaf meel gooni ah ciddii dimuqraadi ahna qol gooni iyo meel dimuqraadiga ay isugu yimaadaan tegayaan qofka xaafaddaa deganaa wuxuu baranayaa kow qofka kaleo dimuqraadiga xaafadda la degan waxaa laga hadlayaa arrimaha muhiimka u ah noloshooda ama issueska muhiimka u ah noloshooda si loo horumariyo sanadkan oo xisbiga platformkiisa uu ku noqdo number labaad midda kalena codkooda qofki inuu muuqdo iyo in weliba meesha laga doorto dadkii matali lahaa xaafadaas loo qeybgeli lahaa conventionka weyn oo soo socdo district convention la yidhaahdo kadibna lagu xuli lahaa xubnihii matali lahaa nationalka ama localka dadka ahaa codka siin lahaa markii la gaaray conventionka endorsement iyo bixin lahaa waakis marka dabcan dadkii doorashadaa ka qeybgelaya ayaad caawa adigu ka mid ahayd bal iga waran marka gudaha gobolkan iyo dadka gobolkan qaranka u matala ee doorashada xilligan ku jira yaa ka mid ah
runtii waa badan yihiin haddaad fiiriso dhinaca waxaa la dhaho congressional seatska waktiyada congresska sida ilhaan booskeeda oo kale waa taqaan waa laba sano dadkii ilhaan isku waktiga la doortay oo dhan oo state minnesota ah geli ahaan haddana waxay u taagan yihiin mar labaad in codkooda dadkii codkooda ay helaan bisha november ka hor intaan la gaarin bisha november caawo kale cocaska waxaa la rabaa inay dad badan kasoo baxaan oo bisha march anaga oo kale districtgeena district fifth district oo kale waxay leeyihiin meesha ilhaan laga doorto bisha march convention laisugu imanayo oo endorsementiga qofkii la siin lahaa looga hadlayo kadibna la siinayo qofkii la siin lahaa endorsementiga yani waxaad ka wadaa xisbiga magaciisa qofkii ku tartami lahaa wa gartay waxaa jirta shaafi in sanadkan soomaali fara badan ay tartanka doorashada ku jirto oo ay tartamayaan sidoo kalena dadka codeeya ay soomaalidu baaxad badan ku leedahay o aada waayihii dambe uga qeyb qaadanayeen codbixinta marka soomaalida qaarkood waxaa la socdaa in ay ku tartamayaan kuraas hal kursi ah oo ay iska soo horjeedaan marka qaabka noocaas ee soomaalidu u tartamayso marka aad fiiriso sida guud soomaalida ma danbay u taho faa'iida ugu jirta mise dhibaatay u geeni kartaa wallahi sida dhabta ah horta qofka xor bu u yahay inuu tartan ka qayb galo oo istijaariyo tartamo laakiin sida haddana waxaa dhibaato ah qof soomaali ah hadduu booska ku jiro oo kale sida hadda waan haddaan tusaale usoo qaatay ilhaan oo kale booska ay ku jirto oo aan filaya bulshaweynta soomaali ama muslin ahaan wixii ay u doorteen ama shalay ay booska ku tagtay waxba aysan ka hadlayn dhibaatana aysan geysan issue ama bulshada arrin ay wadatana aysan diidin ma qabo inuu qof kaloo soomaali ah ama group soomaaliha ay dagaal runtii la galaan ama ay booskeedaas ay danaynaan waxaan jeclaan lahaa marka boosaska aan booskeeda ahayn inay daneeyaan si dad badan oo soomaali aan ku helno intii booskii qof nagu jiro ay danayn lahaayeen examplekaasna ma aha ayada keliya waa boos kastoo qof soomaali fadhiya haddii danisaan u sheegay hadduusan qofkaas uusan dhibaato bulshada wax ku ah uusan samayn oo ay kamid tahay arrin dan guud u ahayd bulshada inuu ka hor yimaado ama ay ka hor timaado hadduusan qofka wax noocaa ku dhicin waxaan qaba waxaa wanaagsan ama aan qabaa in qofkaas garab in la siiyo si laakiin boosaska kaleoo ayada dadka lamid oo soomaalida ahayn ay fadhiyaan bal boosaska ha lagu dagaalamo sababta fifth district qof million ka badan baa degan districtyo kaleo waxaa jira edinbredaa jirta oo soomaali bronsville ma aha keliya soomaalida waxa u codeynayana booskan district fifth la dhaho waxaan ka nahay percentage shan ka yar boqolkii marka loo firsho marka waxay ilata qofka hadduuba raba damac iyo inuu yeesho meel fogna gaaro hamina leeyahay waayo u hamin lanahay boosaska kuwa kale ay ku fadhiyaan oo kuwa qofka soomaaliga ku fadhiyaan u haminayna xoogaa taas waa laga laga waasooshaqaalahayd laakiin dhib malaha qofku wuu tartami karaa maan leeyahy laakiin anagana dhaawacaysaa wagas shaafi waxaad ka mid tahay dadka soomaalida ee muddo fogba u ololeynayay soomaalidu in ay codeeyaan oo ay ka qayb qaataan hanaanka doorashada ee waddankan maraykanka e soomaalidu gobolkan dabcan aad bay ugu badan tahay ma la heli karaa hanaan e maamuleed oo soomaalida dhankeeda ka yimaada islamarkaasina dadka tartamaya iyagu ay ku kala xuli karaan si marka ay ku oran karaan qofkaasi soomaaliga ah ayaan codkeena iskugu geynayna amaba ku dooran karaa si markaa looga gudbo marar fara badan inay dhacdo kuraas ee laisku qabsado oo kale
runtii horta waa adag tahay way wanaagsanaan lahayd laakiin at the same time haddana wax aada u adag waayo oo aan dhici karin inta ba- macquul aan ahayn laakiin bulshada wax dooranaysaa la rabaa inay dareemaan war maxaa iga halaysan ama qofkaas mas-uulkooma ma- oo soomaaliga ee meeshaa haysta waayo maysan jirin boosas kaleo qofka soomaaliga uu danayn karo saan ku badanno ama aan ugu badanno goobahaas ee ragga walaalaha ama gabdhaha walaalaha soomaalida ugu jiraan kaas wuxuu ahaa xaashi shaafi oo ka mid ah hogaamiyeyaasha bulshada soomaalida ee gobolka minnesota waxa uu u waramayay waryaheena gobolka minnesota maxamuud mascad haatanna baydhabo guddiga soo xulista xildhibaanada baarlamaanka labaad ee maamulka koonfur galbeed ayaa soo saaray habraaca iyo jadwalka shaqada ee soo xulista xildhibaanadaasi warbixintan waxaa magaalada baydhabo kasoo diray waryahayga mukhtaar maxamed catoosh guddiga soo xulista xildhibaanada baarlamanka labaad ee koonfur galbeed soomaaliya oo shir jaraa'id ku qabtay gelinkii dambe ee shalay magaalada baydhabo ayay ku shaaciyeen jadwalka shaqo ee soo xulista xildhibaanada cusub ee koonfur galbeed iyo habraaca soo xulista xildhibaanada baarlamanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya lix iyo labaatanka ilaa sagaal iyo labaatanka bishan febraayo ayay guddiga sheegeen inay tahay diiwaangelinta odayaasha dhaqanka iyo ku tababaridda hanaanka soo xulista xildhibaanada waxay sidoo kale guddiga jadwalka ku sheegeen in kowda ilaa tobanka bisha soo socota ee maarso ay noqon doonto soo xulidda iyo diiwaangelinta xildhibaanada cusub ee baarlamanka labaad ee koonfur galbeed koo iyo tobanka ilaa shan iyo tobanka bisha soo socota ee maarso ayay noqonaysaa xalinta khilaafaadka xildhibaanada lasoo xulay iyo in la qanciyo cidda tabasho qabta lix iyo tobanka ilaa sagaal iyo tobanka bisha maarso guddiga waxa ay jadwalka ku xuseen inay noqonayso ku dhawaaqidda dhaarinta iyo howlgelinta xildhibaanada cusub ee baarlamanka labaad ee koonfur galbeed guddoomiyaha guddiga farsamo ee soo xulista baarlamanka labaad ee koonfur galbeed maxamed keerow maxamed oo warbaahinta la hadlay ayaa sharaxay habraaca soo xulista xildhibaanada cusub ee koonfur galbeed soomaaliya xubnaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxaa soo xulaya odayaasha dhaqanka rasmiga ah ee beesh beelaha dega koonfur galbeed soomaaliya si waafaqsan qodobka soddon iyo toddobaad farqadiisa saddexaad ee dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya labo sugidda diiwaanka rasmiga ah ee odayaasha dhaqanka ee soo xulaya xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya saddex ku tababaridda odayaasha dhaqanka habka soo xulista xildhibaanada iyo xaqiijinta qoondada dumarka oo ah boqolkiiba labaatan si waafaqsan qodobka soddon iyo toddobaad farqadiisa labaad farqadiisa labaad loona xaqiijiyo metelaad loo dhan yahay bilaabidda xulitaanka xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya odayaasha dhaqanka waxay ka soo xulayaan xildhibaanada beelahooda iyagoo dhowraya awood qaybsiga beesha dhexdeeda ah namber lix hubinta in tartamayaasha u taagan xilka xildhibaannimo ay buuxiyaan shuruudaha ka mid noqoshada baarlamanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya lambar toddobo xallinta khilaafaadka la xidhiidha soo xulista xildhibaanada baarlamanka labaad ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya lambarka sideedaad diiwaangelinta xildhibaanada xulan ee baarlamanka labaad ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya sagaal ku dhawaaqista xildhibaanada xulan ee baarlamanka labaad ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya lambar toban guddoonsiinta shahaadada xildhibaannimo iyo dhaarinta baarlamanka labaad ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya si waafaqsan qodobka saddexaad ee xeer hoosaadka baarlamanka kow iyo toban guddiga ayaa ku dhawaaqaya maalinta uu qabsoomayo fadhiga koowaad ee baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya labayo toban fadhiga ugu horeeya ee baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxaa shir guddoominaya xildhibaanka ugu da'da weyn si waafaqsan qodobka afaraad ee xeer hoosaadka baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya saddex-iyo toban soo magacaabidda guddiga doorasho guddi doorashada guddoonka baarlamaanka afar-iyo toban guddiga farsamada ayaa siinaya taageeridda lagama maarmaanka ah guddiga doorashada guddoonka baarlamaanka labaad si loo xaqiijiyo qabsoomidda doorasho xor i xalaal ah si waafaqsan qodobka shanaad ee xeer hoosaadka baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya bartamaha bisha soo socota ee maarso ayaa la filayaa in maamulka koonfur galbeed uu yeesho baarlamaankii labaad iyadoo xildhibaanada lasoo xulayana ay noqon doonaan sagaashan iyo shan mudane halka baarlamaankii koowaadna uu ahaa boqol afartan iyo shan xildhibaan mukhtaar maxamed catoosh v o a
aad iyo aad buu maayahay mukhtaar oo noo soo diray warbixintaasi magaalada baydhabo haatana nuur dhinacii ciyaaraha champions league baa nuurow madaxa laisla galay laba ciyaarood ayaana dhacay xalay ee chelsea waxa ay martigelisay kooxda bayern munich ee Jer- jarmalka ka dhisan een, gurigeeda ayaana lugta koowaad chelsea looga badiyey saddex iyo ibar ayaa loogaga badiyey marka taasi waxay muujinaysaa in ay qarka u saaran tahay inay ka harto een, wareegan ay ku harto aysan u gudbin wareega sideeda Ee, ciyaar kale oo dhacday oo ka dhacda talyaaniga napoli waxa ay la ciyaartay kooxda barcelona ee dalka spain waxaana ay ku dhammaatay ciyaartaasi hal gool iyo gool iyo gool labada tababare napoli waxaa wataa gatuso oo horey ugu soo ciyaaray milan dhowr jeerna tartankan ugu guuleystay iyo barcelona isna tababare cusub uu wato labaduba waxay ahayd markii ugu horeysay oo iyagoo tababarayaal ah ay tartankan ay ka qayb galaan Een, ciyaaraha caawa dhici doonana waxa- waa laba ciyaarood leon oo faransiiska ka dhisan juventus oo talyaani ah ayay isla ciyaari doonaan real madrid oo ah kooxda ugu hanashada badan tartankanna manchester city ayay magaalada madrid ku martigelin doontaa aad baad mahadsan tahay nuur haatana dhinacii heesaha waa heesta nabsi iyo fanaanada farxiya fiska heestaasi nabsi iyo fanaanada farxiya fiska ayaanu idinkaga tegaynaa inta aynu berri mar kale dib u kulmi doonno maanta idhaahdo waa anigoo maxamed cabdi nuur xasan nuur bakhaari iyo bashiir abikorodna sidaas iyo subax wanaagsan
adiguna si saraadii dhigto waa sikee kumaan jabine sugaharaadadii nafsiga sido abidkaha nafsiga sido ana samiirka idaaye idaa idaa ana samiirka idaaye nafsiga sido abidkaha nafsiga sido ana samiirka idaaye ida ida ana samiirka idaaye